واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fii suurati الnisaa waxaan soo aragnay aayaadkii dhaxalka ku saabsanaa ayaanu ka soo hadalnay maadaama suuraddan suurad iska wada axkaama ay tahay inteeda badan axkaam kale oo yani dumarka ku saabsan ayuu rabbi subxaanahu watacaala ka warramaya aan arki doona insha allahu tacaala sidoo kale ragga ku saabsan marka arrimahaas unaan ku dhex jirnaa aan arki doonaa oo taxliil iyo taxriim iskugu dhex jiro wallaati ya'tiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashhiduu calayhina arbacata minkum wallaati haweenkii ya'tiina la imaanayo alfaaxishata zinadii la imaanayo xaaladii foosha xumayd oo zinadii ah la imaanayo oo min nisaa'ikum haweenkiina muslimaadkaa ka mid ah haweenkaas waa haweenka muslimaadkaa ka mid ah haweenkaasi zinada la imaanayooo muslimaad ka ihi fastashhiduu markhaati geliya calayhinna haweenkaas zinadooda ay zinaysanayaan waxaad markhaati gelisaan arbacatan afar oo minkum idinka ragga ahee muslimiinta ka mid ah afar idinka idinka mid ihi oo muslimiinta ah ha ka markhaati kaceen markhaati geliya fain shahiduu afartaas markhaatiga ihi hadday markhaati kacaan fain shahiduu hadday markhaati kacaan afartaasi oo haweenkiioo zinaysanaya ay ku markhaati kacaan fa amsikuuhunna haweenkii xabisa filbuyuuti guryaha dhexdooda ku xabisa xataa yatawafaahunna inta uu ka oofsado ruuxdooda almowtu geeridii inta ay ka oofsato yacani ilaa ay ka dhintaan gurigaas ku haya aw amase yajcal allahu yani ilaa an yajcala allahu ilaa ilaahay oo u yeelo lahunna haweenkaasi sabiilan waddo oo maaragtay xugum oo ilaahay cad oo u soo dejiyo ilaa rabbi oo uga yeelaa gurigaas ku hayo oo ha lagu xabiso ayuu allah leeyahay subxaana wa tacaala marka wallati waxaa la yidhaahdaa waa yani jamcu lati allati ayaa allati lagu jamciyaa marka luqaadkeeday ka mid tahay luqaad fara badan ay leedahay allati waa lagu jamciyaa oo ya-da la sugo allati in la yidhaahdo oo ya-da la gooyo kasrada la baaqi yeelo hoos dhiga allaa-i waa la yidhaahdaa oo maaragtay ya loo dabamariyo allaa-i keliya in la yidhaahdo oo hamzada kasrada la saaro loo baaqi yeelo laakiin ya-dii la gooyo yacni sidaas waxyaalahaasoo dhan baa maaragtay ay culammada luqooyinkaasoo dhan ay ku sheegaan marka haweenkii zinada la imaanaya allah wuxuu leeyahay markhaati geliya afar markhaatiya oo dadka muslimiinta ka mid ihi ha ku markhaati kaceen marka afartaas hadday ku markhaati kacaan xukumka hadda ilaahay uu siiyey waxa weeye guryaha halagu ha lagu xabiso ha lagu hayo ilaa ama ilaahay uu xukum u keeno oo xukunkii maarata lagu kala saari lahaa uu caddeeyo ama ay dhintaan halkaa ha lagu hayo ayuu maaragtay allah subxaana wa tacaala uu leeyahay weeyaan marka arrinkan waxaa la yidhaahdaa kaana fii awali islaami islaamka bilowgiisii ayuu xukumkani ahaa qabla nuzuuli lxuduud intaanan xadkii zaaniga iyo zaaniyadda xuduudoodii aynan soo degin ka hor ayaa xukumkan uu jiri jiray islaamka bilowgiisii haweentu hadday zinaysato oo zinadeedu ay ku markhaati kacaan afar qof oo muslimiinta ka mida ay ku markhaati kacaan inta aynan xuduudda soo degin oo suuratu nuur aynan soo degin waxay ahayd gurigaa lagu xidhi jiray gurigaa ha lagu xidho meeshaas ha lagu hayni ilaa ay ka dhimato xukumkaas ayuu ahaa marka marna ka bixi mayso yani xata almowt halkaasaa lagu haynaya markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala yani aakhirka uu yidhi ow yajcal allahu lahuna sabiila ow amase yajcal allahu allah uu yeelo lahuna haweenkii sabiilan wadda uu u yeelo sabiilkaasi yacni markay ay culummadu fasirayaan waxa weeye oo allah uu yeelayo waa naasikha oo xukumkaan nasakhay weeyaan xukumkan oo fii awali lislaam jiray shayga nasakhay waa sabiilkaas oo ilaahay uu sheegay sida masalan cabdullahi bni cabbaas radia allahu canhu oo warinayo kaana alxukmu kadalika buu leeyahay wuxuu leeyahy cabdullahi bni cabbaas kaana alxukmu kadalika xatى أnزl اllah suraة النuur fanaskhha bاljld wاrajm aw الrajmi yani saasuu ohanaya sidaas ayuu xukumka ahaan jiray awal islaam gabadha hadday zinaysato oo afar qof ay ku markhaati kacdo zinadeeda in guriga lagu hayo ilaa ay ka dhimato ilaa suuratu nuur ay ka soo degto markii suuratu nuur ay soo degtay ayaa allah uu nasakhay xukumkaas waa la waa la joojiyey waxaa lagu bedelay yacni garaacid oo jeedan lagu garaaco amase haddii uu qofkani maaragtay horay nikaax uunan usoo marin in boqol jeeda lagu dhufto hadduu nikaax soo marayna in la rajmiyo dhagax lagu dilo sidaas darteed xadiidka imaamu axmed oo warinaayo yacni aimo kalena ay soo saareen xadiidu cubaadata bni saamit radi allahu canhu wuxuu leeyahay kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam cubaadat bni saamit baa wuxuu leeyahay saxaabigaasi nebigu wuxuu ahaa idaa nazala idaa nazala calayhi lwaxyu afara calayhi markuu nebigu waxyuu kusoo degaayo raad buu ku reebi jiray waa ta'fiirin jiray nebiga waa bedeli jiray wa karuba lidalika watarabada wajhu wejigiisabaa maaragtay kuduudmi jiray yacni kurba ayaa nebiga fuuli jirtay colaysa soo fuuli jiray markuu waxyuu kusoo degayo faanzla allahu caza wajalla calayhi daata yawmin allah baa markaa waxyu ku soo dejiyey maalin maalmaha ka mid ah falamaa suriya canhu markii nebiga laga fayday culayskii saarnaa allah uu ka qaaday qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam khuduu canii qad jacala allahu lahuna sabiila ilan aayaddan waxay ahayd oo yajcal allahu lahuna sabiila guryaha lagu haynaya haweenka ilaa ama ilaahay uu xugun u soo dejiyo markaasuu yidhi aniga iga qaata qad jacala allahu lahuna sabiila haweenkii wadda ay makraj bay heleen oo xugum ayuu rabbi subxaana wa tacaala u yeelay asayibu bisayibi wlbikru bilbikri asayibu jaldu miatin warajmu bilxijaara wlbikru jaldu miatin uma nafyu sanatin riwaayadaas imaam axmed sidaasuu leeyahay yani waxa weeyaan qofkii nikax soo maray oo horay nikax usoo maray rag iyo dumarkau doonaba ha noqdo waxay riwaayadaasi tilmaamaysaa laba shay in layskugu daray jaldu miatin waraj- war- warajmun bilxijaara in maaragtay boqol jeeda lagu dhufanayo markaa kabacdina dhagax lagu dilaayo lagu rajminayo haddii uusan nikax soo marinoo yacni dikri uu yahay ay labadaas ka zinaystaan waa jaldu miatin wa nafyu sanatin yacni boqol jeedala lagu dhufani hal sanana magaalada uu ku sinaystay baa laga laga laga fogeynayaa beled kale loo tarxiilaya waa la dheeraynaya weyan magaalo uusan dadka aqoonin baa loo loo diraya weyan marka xadiidkaasi waxa weeyaan sida imaam axmed oo u wariyey imaam muslimna isagoo kale wuu soo saaray asxaabu sunanka way soo saareen tirmidina wuu saxiixini marka yani maaragtay abu daauud atayaalisi isagana fii musnadihi buu ku ku warinaya weyan culimmada marka meeshaas yani waxa weeye waxay isku khilaafaan xagga rajmiga ee zani muxsanka la yidhaahdo iyo jaldigiisa ayay isku khilaafaan garaacidda in laiskugu darayo iyo in rajmi keliya laga dhiga bay isku khilaafaan imaamu axmed ibni xambal raximahullah wuxuu soo qaatay isaga xadiidkan wixii uu kolonsaday buu qaadanaya oo wuxuu leeyaha waa la jamcinayaa qofka zaanigaa haddii uu zaani muxsan yahay oo nikax uu soo maray waxaa la iskugu darayaa aljaldu waalrajmu labadaba waa la iskugu darayaa yacni asayib zaani qofka nikax soo maray oo zinaystay labadaba waa la iskugu daray boqol jeedal markii lagu dhufto dabadeed baa la rajminayaa buu imaamu axmed leeyahay xadiidka daahirkiisuu qabanaya amaa jumhuuru lculamaa a'immada ka soo hartay dhammaantood oo jumhuurta culummada ah waxay leeyihiin yani zaanigaas asayib zani qofka nikax soo maray ee zinaystaa waxa weeye jaldi iyo garaac laguma samaynayo waa la rajminayaa keliya bay leeyihiin maxaa yeele ficilkii nebigaa tusinaya calayhi salaatu wasalaam xadiidkii nebiga uu rajmiyey ma yani maaragtay maacis ninka la yidhaahdo nebigu wuu rajmiye bay leeyihiin iyo gabadha khaamidiya la yidhaahdaa iyo laba yuhuud oo kala zinaysatay intaba nebiga dhagaxu ku dilay yani jaldina ma uunan ku samaynin daraac lagu sameeyeyna ma jirin nebiga waa uu rajmiye calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkaas wuxuu kutusinayaa bay leeyihiin jaldiga inuu iyo ficilkii nebiga ficilkii uu rasuulku sameeyey calayhi salaatu wasalaam inuusan waajib ahayn garaaca la garaaco boqolka jeeda lagu dhuftaa haddiiba rajmi uu yahay dhagax lagu dilaya inaynan ahayn bal inuu mansuuq yahay bay tilmaamayaan culamadaasi weeyaan marka yani wadada ilaahay oo u yeelay waa suurat nuur markaan tagnaan insha allahu tacaala ka hadli doona wallaatii haweenkii yatiina la imaanayo alfaaxishata faaxishada waxaa loo jeedaa alficla almutanaahiyatu fi lqubxi baa la yidhahda yani ficlada ama maarata khasladda maaragtay foolxumada aad ugu dheeraatay ku fogaatay ayaa la yidhaahdaa waxaana loo jeedaa hadda azinaa baa loo jeedaa ityaanka ilaahay uu tilmaamo yatiinada uu leeyahayna waxaa loo jeedaa ficluha wa mubaasharatuha baa loo jeeda ityaankaas samaynteeda la sameeyo wallaati haweenkii yatiina alfaaxishata zinada la imaanayo oo zinaysanaya min nisaa'ikum yani xaala kwnihina min nisaa'ikum lmuslimaat haweenkiina muslimaadka ay ka mid yihiin fastashhiduu markhaati geliya calayhina haweenkii arbacatan afar oo minkum idinka raggaa idinka mid ah afar nin ha ku markhaati kacdo weeyaan fain shahiduu hadday afartii markhaati ay ku markhaati kacaan faamsikuuhunna haweenkii haya oo xabisa allah saasuu leeyahay faamsikuuhunna ay faxbisuuhunna haweenkii xabisa oo ku haya fi lbuyuuti guryihii ku xabiso halkaa ku haya buu ilaahay leeyahay xataa yatawafaahunna intuu ka oofsado almowtu geeridii ama mowtka uu ka oofsado ilaa ay ka dhintaan halkaasaa lagu haynaya ow amase yajcal allahu xataa yajcal allahu ilaa ilaahay uu u yeelo yani ilaa an yajcala allahu ilaahay uu u yeelo lahunna haweenkaasi sabiilan wadda uu u yeelo waddadaasna waa suuratu nuur midda ay kusoo degtay oo ah in la rajmiyo ama maaragtay yani jaldi iyo garaac lagu sameeyo hadday labadaba kale yihiin bikra iyo ayib hadday kale yihiin wladaani yatiyaaniha minkum faaduuhuma fain taaba waaslaxa faacridu canhuma wladaani labadii yatiyaaniha faaxishadii la imaanayo oo zinadii la imaanayo oo minkum idinka muslimiinta ka mid ah idinka muslimiinta idinka mid ihi faaaduuhuma labadaasi dhiba ayuu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala hala dhibo yani waa dhibaysaan hadday zina la yimaadaan dhiba buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala marka alladaan waa tafniyat ladii sida yani maaragtay allataaniba tafniyat latii ayuu tahay alladaanidana macnaha waxa weeyaan waa alla yani maaragtay alladii oo matano laga dhigay weeyaan labadii baa loo jeedaa yatiyaani haa zinadii la imaanaya oo minkum idinka muminiinta idinka mid ah marka qira'at jumhuur waa waladaani waa nuunka waa la takfiifinaya ibnu kaiir oo keliya ayaa tashdiidiyo yidhahdo waladaani akriyo oo nuunka shado keligiis laakiin qura'da inta soo hartoo dhan waxa weeyaan bitakfiifi nuun ay akriyaan waladaani bay akrinayaan labadii yatiyaani haa faaxishadii la imaanayo zinadii samaynayo minkum idinka idinka mid a faaduuhumaa dhiba dhibkaasi waa maxay waa sida cabdullahi bn cabbaas iyo maarata saciid ibnu jubayr iyo dad badan oo salafkii mufasiriintoodii ka mida ay ku fasirayaan waxay leeyihiin yani aladaa waxaa loo jeedaa alshatmu waltacyiiru waldarbu binnicaali intaasaa la yidhaahdaa in la caayo in la ceebeeyo kabaha in lagu tuurtuuro oo kabta lagu dhufto iyo wax lamid ah ayaa la yidhaahdaa bay leeyihiin marka kaasaa loo jeedaa labadii marka faaxishada samaysaa ha la dhibo marka waa intuusan i fii awal islaam waay culammada marka waxay leeyihiin alladaanidaan hadda loo jeedo waxaa loo jeedaa waa nin iyo haween baa loo jeeda hadday zinaystaan marka xukunkii fii awal islaam markii la dhibo oo maaragtay kabaha lagu tuuro oo la ceebeeyo oo la caaya baa la xabisi jiro guriga lagu hayn jiray saasay odhanayaan weeyaan waxaa odhanaya in yani alladaanida alrajul wlmar'ati loo jeedo waa tafsiirka cikrima iyo cataa iyo xasan lbasri iyo kayruhum ay ku fasirayaan waxaa jiro tafsiir kale uu ku fasirayo mujaahid ibnu jabrin tafsiirkiisa isaga alladaanida wuxuu ka dhigaya laba nin buu ku fasiraya walladaani labadii nin oo ya'tiyaanihaa faaxishadii la imaanayo liwaadka samaynayo wy qowmuluutnimo la imaanayo sameeyo oo minkum idinka raggaa idinka mid ihi faaaduuhumaa maadaama haweentii ninkii lasoo sheegay aayaddii hore wallaati yatiina alfaaxishata lagu soo sheegay labadaan wuxuu leeyahay mujaahid waxaa loo jeedaa yani maaragtay labadii nin ayaa loo jeedaa buu leeyahay wuxuu leeyahay nazalat fi rajulayni idaa facala hadday faaxishada sameeyaan labadii nin bay ay kusoo degtaa loo jeedaa markaasuu le wakaanahu yuriidu liwaaq liwaadkiiba ujeedaa oo ragga loo taga ah marka labadii nine faaxishadii samaysay ee qowmuluudkii samaysay faaduuhumaa dhiba buu leeyahay hala dhibo sidaasoo odhanaya maxaa yeelay yani ayagana waad ogtihiinoo xukunkooda nabigeenna noo sheegay calayhi salaatu wasalaam yani waxa weeyaan waa in la dilo wey labadaa nin oo ficilka samaynayso alfaacil wlmafcuul wlmafcuulu bihi waa labadaba waa la dilayaa xadiidka asxaabu sunan ay warinayaan can ibni cabbaasin radi allahu canhuma marfuuca cabdullahi bni cabbaasna nebiga u rafcinayo wuxuu nebigu leeyahi calayhi salaatu wasalaam man ra'aytumuuhu yacmalu camala qawmi luutin faqtulu lfaacila walmafcuula bihi yacni qofkaad aragtaan isagoo qowmu luut camalkooda kala samaynayo kan samaynayo kan lagu samaynayo labadaba dila buu rasuulku leeyahi calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkaas waa xadiis saxiixa weye sidoo kale imaamu axmedna fii musnadihi waa uu ku warinaya weeyaan marka ama laba raga ha la yidhaahdo ama laba dumara yani waxaan ujeedaa nin iyo na iyo haweeney ha la yidhaahdee ayadda labada tafsiirba laba tafsiiroo fiican weeyaan faaaduuhumaa dhiba baa la leeyahay fain taaba labadoodii haddii ay soo noqdaan oo faaxishadii ay ka tooba keenaan wa aslaxaa camalkoodana ay hagaajiyaan waxay halleeyeen oo fuxshigii oo zinadiiya ay ka tooba keeneen oo camal wanaagsan oo saalixa ay la yimaadaan camalkooda ay hagaajiyaan fa acridu canhuma ka jeesta oo faraha ka qaada iska daaya buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala yacni dhibkii aad ku hayseen iyo caydii iyo maaragta darbigii binicaal kabaha lagu garaacayay ka joojiya maxaa yeelay waxaa la yidhaha liana taa'iba min adambi kaman laa damba lahu qofka dembi ka tooba keena wuxuu la mid yahay qofaan dembi lahayn oo kaleeto ilahay ka tooba aqbalay ayuu la mid yahay marka يعني آية مركو حيليهم فكان الحكم كذلك حتى نسخ الله بالرجم بالجلد أو الرجم حكم كسداس أها إلى إلهي حكم كأسود جيي وما ركتي قراعة ولا قراعة جيدا لغو قراعة أما ما ركتي دقح لغو دلو إلى إلهي كأسود جيي سداس أي حكم كأهان جلو ولا دلي جلوية هذا توبة كينانا فأعرض عنهما كجيست فرها كقادة dembi ha u qabsanin oo cayda iyo dhibka aa ku haystaan ka daayo weeyaan ina allaha alle kaana tawaaban alla tawba aqbal badan weeye ciddii tawba keenta ilaahay waa ka aqbalaa subxaana wa tacaala tawbada uu ka aqbalaa raxiiman alla naxariista weeyo waa waasicu raxma yacni naxariistaas oo u naxariisto qofka taa'ibkaana waa u naxariistaa tawba keenay asaga wixii ka soo harayna ilaahay waa u naxariistaa oo khalqigiisa raxmadiisa waa u waasac noqotay weeyaan waraxmatii wasacat kulla shayin ilaahay naxariistiisa shay walba kulligii ayay waasac u tahay markuu alla raxiima weeyaan inama atawbatu cala allahi liladiina yacmaluuna asuu'a bijahaala uma yatuubuuna min qariibin inama atawbatu ay inama qabuulu qabuulu tawbati inama qabuulu tawbati tawbada aqbalkeeda cala allaahi ay cinda allaahi alle agtii ahaatay ama cala allaahi ay min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay liladiina kuwii bay usugnaatay tawbadaasi marka calaadan waxay leeyihin mufasiriintu waa bimacnaa cinda oo kaleeto ama bimacnaa min oo kale ayay ka digaan weeyaan marka inama tawbatu adoo yiroo kale la mid tahay inama tawbatu cinda allahi adoo yiri ama inama atawbatu min allahi adoo yiroo kale ayay la mid tahay leeyihiin inama atawbatu tawbada aqbalkeeda la aqbalaa cala allahi ee cinda allahi ilaahay agtiisa tawbada la aqbalaa liladiina dadkii bay usugnaato iskale yacmaluuna samaynayo asuu'a xumida samaynayo bijahaalatin yani xaalata kawnihim jaahiliin xaala kawnihim jaahiliin ayagoo kuwa jaahiliina samaynayo dadka ayagoo jaahiliina oo maaragtay jahaalo ku sugan xumida samaynaya kuwaas ayaa tawbada iska leh weeyaan uma markay camalkaas xunka ay jahaalada ku sameeyaan yatuubuuna soo noqonayo min qariibin ay min zamaanin qariibin zaman dhow isla markii macsida ay sameeyeenba tawbo keenayo hore usoo noqonayo kasoo laabanayo dunuubtii macsidii ka dhacday ka tooba keenayo dadkaas ayaa tawbada iska leh buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala marka inamaada waxaa la yidhahdaa waa adaatu xasrin waxaa lagu koobay waa shay maarata waxbaa lagu koobaa yacni tawbada waxa iska leh dadka markay xumida ka dhacdo oo jahli jahaalo ay uga dhacdaa isla markiiba soo noqdo tooba keeno halka waxaad ka fahmaysaa qofka markay xumid ka dhacdaa aanan tawba keenin isla markiiba bal tawbada dib u dhigaahi inuusan tawbada tani soo dhexgelaynin inuusan soo gelaynin baad ka fahmaysaa weeyaan marka dadka tawbada iskale waa dadkaas weeyaan inama atawbatu cala allahi ee cinda allahi liladiina dadkiiba usugnaatay yacmaluuna suu'a xumida samaynayo tawbada asal ahaan waxaa la yidhahdaa waa arujuucu ila allahi min jamiici almacaasi yani tawba marka laga hadlayo waxaa la yidhaahdaa allah oo loo soo laabto macaasida oo dhan oo laga soo noqdo ayaa la yidhaahdaa macaasida idin laga soo noqdaa la yidhaahdaa dadkaas tawbadooda yani ilaahay subxaana wa tacaala markay ay gefka uu ka dhacaahi soo laabto inuu ilaahay u dembi dhaafaya buu rabbi noo sheegay haddaba ilaahay wuxuu yidhi yani liladiina yacmaluuna suu'a bijahaalatin jahaalada maxaa loo jeedaa yani qofka oo aan zinada xaaraam inay tahay macsida xaaraam ay tahay dunuubta xaaraam inay tahay qofkaan garanaynin oo jaahil ka ah miya taa ma aha culumad saas kuma fasiraan jahaalada waxaa la yidhaahdaa markay culummadu tacriifiyaan aljahaalatu asafahu biirtikaabi maa laa yaliiqu bilcaaqili laa cadam alcilmi bay dhahaan jahligii oo cadam lcilmi ahaa ujeeda jahligii oo did alcilmi ah kaa looma jeedo kaan looma jeedo laakiin waxaa loo jeedaa shayga qofka caaqilka aan u cuntamin oo suuragal ahayn qof caaqila inuu ka dhacaahi yacni qofka sameeyo la yimaado isagoo garanayo wixii inay xaaraam yihiin garanayo sameeyey kaasaa jahaal- jahaalada loo jeedaa wey jaahilka kaasaa la yidhaahdaa jahaalada marka macnahaasaa loo jeedaa wuu yaqaanaa hadduu hadduu zinaysanayo zinada inay xaaraam tahay isagoo og inay zinada xaaraam tahay baa jahaaladii iyo safaahadii iyo caqli fudaydkiibaa wuxuu ku qaaday inuu zinaysto taasaa loo jeedaa khamradu inay xaaraam tahay buu garanaya isagoo og inay khamradu xaaraam tahay oo cilmi u leh ilaahay inuu xarimay iyo haddana safaaho ku samaynaya oo khamradii ayuu samaynaya macnaheedu looma jeedo yani cilmi umare looma jeedo jahaalada taa ma ah wuu og yahay laakiin safah ayaa helay iyo caqli fudayd usluubkaas marka in jahli- jahaalada sidaasoo kale laga dhigaa waa usluub carabi ah oo fasiixa oo carabtu ay taqaano oo isticmaali jirtay kalaamulcarabna waarid ku ah wey sida masalan yani maaragtay eh, qasiidooyinkan ay leeyihiin mucalaqaadka la yidhaahdo oo kaleeto mucalaqaat samca la yidhaahdo oo kaleeto qasiidada camr ibnu kaltuum oo kale ama mucalaqadiis oo kale markuu ka hadlayo waxaa kamid wuxuu dhihi jiray alaa laa yajhalan axadun calayna fanajhala fawqa jahli ljaahiliina buu dhihi jiray qasiidadii bilowgeedii uu ka bilaabanayay alaa hubii bisixniki fasbaxiina walaa tubqi khumuura alandariina markuu uu dhahaa gabaygaas tirinay yay ku jirtaa alaa laa yajhalan axadun calayna buu yidhi qofna yuusan safaaxa nagu samaynin yuu nagu soo degdegin oo wax nagu samaynin oo marka hadduu nagu sameeyo fanajhala fawqa jahli ljaahiliina yani jahliguu nagu sameeyey mid kasii ziyaado annagana aan ku samayno annagoo og inay shaygan xaaraam yahay in annagana ku samayno oo kale iyoona qofka nagu soo degdegin oo xumaan nagu samayna saas u jeeda marka jahligan waa usluub carabi ah oo carabta isticmaasho weeyaan walidaalika ayay sanadkii mufasiriintoodii markay fasirayaan mujaahid iyo kayruhuba waxay dhihi jireen waxaa laga waraya inuu dhihi jiray aayadda markuu fasirayo kullu man casa allaha khata'an aw camdan fahuwa jaahilun xataa yanzaca can dambi mujaahida hadalkaa laga soo wariya hayruhu inuu dhihi jiray qof kasta oo ilaahay ku caasiyo ama gaf ha ugu caasiyo ama ulakac ha ugu caasiyo kas isagoo u kasay ha sameeye fahuwa jaahilu waa jaahil weeyaan ilaa uu macaasida ka haro waa jaahil weeyaan saasuu dhihi jiray walidalika cabdirasaaq sancaani fii tafsiirihi ayuu isna sidoo kale ku wariyaa ibnu jariir dabarina sidoo kaleeto buu warinaya can qataada bay labadaba ka warinayaan qataada inuu oran jiray ajmaca asxaabu rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam fara'ow ana kula shayin cusiya bihi fahuwa jahaalatun camdan kaana ow hayrahu waxay dhihi jireen qataada wuxuu leeyahay saxaabada nebigu waxay ku kulmeen ay ijmaac ku ahaayeen ooy arki jireen shay kasta kulligii oo ilaahay lagu caasiyo allah lagu caasiyo addoonka uu ilaahay ugu caasiya inuu jahaalo yahay shaygaasi camdan kaana ow hayrahu camdan kaana aw hayrahu ama kas ha noqdo ama maaragtay khafa ha noqde gaf ha noqde inuu jahaalo yahay sidaas bay oran jireen wey marka jahaalada marka waxaa loo jeedaa shaygan wuu garani laakiin safaaha la yidhaahdayo caqli fudayd baa ku qaaday weya inama tawbatu cala allah ay inama tawbatu cinda allahi tawbada ilaahay agtiis ahaaday aqbalkeeda la aqbalaa liladiina dadkiiba iska leh yacmaluuna suu'a xumida samaynay bijahaalatin yani caqli fudayd ku samaynay maxaa yeelay shayga qofka caaqilka aan u cuntamin markuu qof uu ka dhaco waa safaaha la yidhahda waa shay caq- caqli darra u geeyo weeyaan taasaa loo jeeda uma markay sameeyaanna yatuubuuna soo noqonayo soo laabanayo dunuubtii ka soo noqonayo allah usoo noqonayo min qariibin yani min zamaanin qariibin wakti dhaqso ah hore kasoo noqonayo durbadiibu hore kasoo noqonayo weeyaan marka arrinta aayadda daahirkeeda wuxuu ku tusinayaa اشtirاط وقوع أن اشtirاط وقوع التوبة inuu yahay cقيب المcصية بلا تراخي saasay culamadu leeyihin يعني markii u gafka qofku ka dhaco isla markiiba inuu tawbadii la yimaado uusan dib u dhigin hadduu tawbada dib u dhigo uusan la soo degdegin uusan macaasidii kasoo laabanin waxa weeyaan yani maaragtay waxaa lagu tiriyaa fii zumraة الmusiriin dadka maaragtay macaasida iyo dunuubta daa'imo ayaa lagu tirinaya weyaan dadka musiriinta oo iska daa'imo ayuu ka mid noqonaya weyaan marka allah subxaana wa tacaala wuxuu dadka ku tirtirsiini in ay dembiga markuu kaa dhacda inaad horay ilaahay uga soo noqoto subxaana wa tacaala ayaa la rabaa weeyaan sidaasaan maaragtay nala ku tirtirsiinaya ثم يتوبون من قريب فأولئك ذكاسي مركي ذنوبت أي كدع ذا خري إله أقسر النقضاء وتوبكين لماذا يتوب الله الله كتوب أقبلي عليهم أيه كتوب أقبلي يتوب الله الله لابا عليهم تتكاس تشهد وقل لابنيه وكتوب أقبلي بالنجيذة لأن التاب فلان هذا بمعنى رجعوا ونقضي ويا إله بقول لابنيه كتوب أقبلي بالنجيذة maxaa yeelay qofka ilaahay ka tooba maaragtay u soo noqdo allah waa ka tooba aqbala qofka ilaahay u tooba keeno allah subxaana watacaala uu ka tooba aqbali weeyaan wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday caliiman allihii og ayuu weeyaan allah subxaana watacaala biaxwaali cibaadihi addoommada xaaladahooda oo dhan allah mid la socdo weeye cilmina u leh xakiiman xikmo lahoo wuxuu jidaynayo xikmuu u leeyahay fii umuuri khalqihi يعني أرمها أدومدي سوح رب جدين ينا علم رب إليه سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدكم الموت قال إني طبت الآن تذكي التوبة لها وذاتك مركي أو إلهي التوبة كأقبلي مركي معاصدة كبعضه فرأي إلهي أقصر النقض تذكى مع يعني التوبة الدب أبقى أو مركي أي موت كأيماده ay geerida arkaan la yiraahdo haddaan tooba keenay kuwa inaan ilaahay toobada ka aqbalaynin buu rabbi noo sheegay subxaana watacaala walaysat attawbatu towbadii ma ahaanin liladiina dadkii uma aynan ahaanin yacmaluuna samaynayo asayi'aati xumaanyaalka samaynayo yani macaasidaa loo jeeda asayi'aat almacaasi macaasida ilaahay cusyaankiisa ah dadka samaynayaay towbada ma laha ilaahayna ka aqbali maayo yani dadka xumaanta samaynayo حتى إذا حضر ولي هذا الكوس عبا حتى إذا حضر مركي أو يمادو أحد أحدهم يدكود أو يمادو الموت جارد أو تمادو قال يرهدو محو هذا إني أنيقا تبت وان صلى وان توبكيني الآن حدد للجوغ عن توبكيني ذلك نوع أرانا ياهي توبة ملها الله أن توبة ما أقبل يويا dadkaas tawba ilaahay ma lahu leeya subxaana wa tacaala marka tawbada inaanan dib loo dhigin oo la dedejiyo ayay aayaddaasna ku tusinaysaa weeyaan laakiin mar kastaba culammadu waxay leeyihiin haddii yacni qofka inta aynan mawdka uusan ku imaanin oo naftu halkaa kusoo uruurin ama ayan qoraxdu xagga ka soo bixin hadduu tawbo keeno allah subxaana wa tacaala tawbada waa ka aqbalaya oo baabu tooba waa u furan yahay weyaan tawbada marka la xiraayo waa un labadaa waqti wey labada waqti marku inuu dhimanayo oo ogaado o xaqiiqsado oo waktiga inuu dhimanayo geerida u timid uu og yahay ama qoraxda ay xagga ka soo baxdaa labadaa waqti galbeedka ay ka soo baxdo meesha u dhexi jirta ay ka soo baxdo labadaa waqti tawbada lama aqbalo inta ka horaysana ilaahay waa aqbala subxaana wa tacaala marka walaysat itawbatu tawbadii ma laha uma sugnaanin liladiina dadkii yacmaluuna sayi'aati macaasida samaynayay uma ahaanin oo tawba ma laha xataa idaa xadara axadahum midkood intuu uga yimaado almowtu xataadan waa tii ibtidaa'iyada ay dhihi jireen culammada waaljumlatu bacdaha haayatun limaa qablahaa bay dhahaan yacni jumlada ayada maaragtay ka dambaysa waa haayatun limaa qablahaa waxa ka horreeya haayo u tahay weya tawbadii yacni maaragtay male xataa idaa xadara axadahum almowtu qaala ini tubtu al'aan sidaasay culamadu ku sheegaan wey marka qaali yidhaahdo markuu mowdka u yimaado inii aniga tubtu laana haddeertaan ayaan tooba keenay aan soo noqday yani waktigaana hadda loo jeedo xuduur mawtka waxaa loo jeedaa waa xuduuru calaamaatihi weyan mawdka dhimashada calaamadaheedii marka uu arko ama waktulkarqara uu gaaro ayaa loo jeedaa sidaa darteed markuu arrintaas yaqiiniyo inuu dhimanayo hadduu yidhaahdo haddaan soo noqday laa tuqbalu tawbatuhu lama aqbalayo tawbadiisii weeyaan qofka caasiga ama gaalka ah hadduu yidhahdo haddaan islaamay markii uu nafta ka quusto laga aqbali maayo tawbadiisa weeyaan walidalika ibnu katiir raximah llah markuu aayaddaas ka hadlay wuxuu leeyahay wa amaa mataa waqaca aliyaasu min alxayaati wacaayana almalaka waxashrajat alruuxu fi lxalqi wadaaqa asadru wabalagat alxulquuma وغرغرت النفس ساعدة في الغلاصم فلا توبة متقبلة فلا توبة متقبلة ولا ولا تحين مناصب بأورنيا يعني وحو ليهي ابن كثير رحمه الله مركو قفك يعني مركو دعو قوصة شمركي كناته ونلاش قفك وكقوصته اللي قفك دمشريس وأقيا إنه لمن يمركو يقينيه oo malakul mawtkii nafta qaadayay ou arkaa oo ruuxda ay halkaa kusoo uruurto naftii maaragtay uu marna qaadayo marna kor u celinayo ou yimaado ay maaragtay waktigaasoo kale markay nafta halkaa iskugu timaado wax tooba laga aqbalayaa qofka maleq buuna leeyahay waxaana tusinayo axaadiis badan oo saxiixa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam maaragtay ka warramay arrintaas ayaa tusinaysa weeyaan xadiidka imaamu axmed oo warinaayo حاكم أو ورنايو أو تصحيحنايو حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحوليه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي أنه وحوليه صلوات الله وسلامه عليه إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر الله أدونك توبتي سوء أقبلا إلى أو مارت وقت الغرغرة جار وقت الغرغرة وحالي لا لا نفط مركي هكا كسو أرورتو نفقابي نفقاك كجرة waqtigaas laga aqbali maayo yacni markuu geeridu u timaado u xaqiiqsado weeyaan riwaayada kaleeto oo imaam muslim imaam muslim asagana xadiis kale oo warinaya can abi hurayrata radi allahu canhu wuxuu leeyahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam yacni man taaba qabla an tatluca ashamsu min magribiha taaba allahu calayhi waa labadii waqti sooma jeed waqti lqarqariya xadiiskaasaan noo sheegay tan kalena qabla an tatluca ashamsu min magribiha qofka tawba keeno qoraxda intaysan galbeedka meesha u dhacaysa aynan ka soo bixin allah subxaana wa tacaala waa uu ka tawba aqbalaa weeyaan marka yacni qur-aankana way tusinaysaa sida axaadiistaas nebiga oo nagu noogu sheegay qofka markii uu geerida markuu yaqiiniyo hadduu yidhaahdo xataan islaamaya ama tawba keeni inaanan laga aqbalaynin allah subxaana wa tacaala qur-aanka ayuu noogu sheegay yani fi suurati kaafir wuxuu allah leeyahay falamaa ra'ow ba'sana qaaluu aamanaa billahi waxdah wakafarna bima kunna bihi mushrikiin falam yaku yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra'ow ba'sana allah sidaasuu leeyahay markay arkaan geeridii iyo dhimashadii ay arkaan iyo cadaabkii hadday yidhaahdaan haddeertaanaan maaragtay aamanaa billahi waxdahu allah keliyaan rumaynay wakafarna bima kunna bihi mushrikiin laga aqbali maayu leeyahy iimaankoodana ma anfacaayo tuluucu shamsi min maqribihaana waxay ku fasiraan aayaddaa fii suurati alancaam ku jirto oo allah leeyahay subxaana wa tacaala yowma ya'tii bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsan iimaanu laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaaniha khayra yani aayaddaas bacdu aayaat bacdu aayaatkaasi culammadu waxay ku fasiraan tuluucu shamsi min maqribiha qoraxda oo galbeedka ka soo baxdo ayay aayadda fi suurat alancaam ku jirto ayay ku fasirayaan weeyaan marka qofka markii mawtka u yimaado hadduu yidhaahdo haddaan tooba keenay tooba laga aqbali maayo qoraxda markay xagga ka soo baxdo dabadeed baan tooba keenay hadduu yidhaahdana laga aqbali maayo weeyaan wala aladiina yamuutuuna wahum kufaar wala aladiina kuwii laga tooba aqbali kuwiina laga tooba aqbali maayo yamuutuuna dhimanayo wahum walxaalu hum ayaguba kufaarun gaalo ay yihiin yani dadka kufriga ku dhimanayo aladiina yamuutuuna bilkufri gaalnimada kuwa ku dhimanayana allah subxaana watacaala kama tawba aqbalayo kufrigaas ay ku dhinteen markay dhimanayaan hadday yani kufri ay ku dhintaan yani ay ama ay dhimanayaan yidhaahdaan yani dadka hore waa asxaabu lmacaasi wey qaala inii tubtu laanada yacmaluuna sayi-aati wey kuwa kufaarta ahaa hadday markay dhimanayaan ay yidhaahdaan annagana waa tooba keennay ayagana laga aqbali maayo wey oo ila kufri bayba ku dhimanayna shirkiya marka la aqbali maayo wala aladiina kuwiina laga tooba aqbali maayo yamuutuuna dhimanayo wahum ayagoo kufaarun kuwa gaalo ah dhimanayana ayagana lagama tooba aqbalayo allah subxaana wa tacaala sidaas ayuu leeyahay weeyaan walidalika xadiid imaamu axmed uu ku warinaya fi musnadihi can abi darin radi allahu canhu wuxuu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam ina allaha yaqbalu tawbata cabdihi wayaqfiru licabdihi maa lam yaqic ilxijaabu allah subxaana wa tacaala yani addoonka tawbadiisa wuu aqbalaa wuuna u dembi dhaafaa hadduunan xijaabka hadduusan xijaabka imaanin markaasaa nabiga la weydiiyo la yidhi qiila wamaa wuquucu lxijaabi ya rasuula allah wuquucu lxijaab maxaa loo jeedaa markaasuu yidhi an tamuuta annafsu wahiya mushrika naftu inay dhimato iyadoo mushrikad ahoo ilaahay u shirki shirki u samaynayso inay dhimato taasaa wuquuculxij- wuquuculxijaab kaasaa loo jeeda kufriga inuu ku dhintana qofkaas asna ilahay ka tooba aqbali maayo subxaana watacaala weya ulaa'ika kuwaasi actadnaa waan diyaarinay lahum waxaan u diyaarinay iyaga cadaaban cadaab baan u diyaarinay cadaabkoo aliiman mid waxanuujiye ah oo mu'lim ah ayaan u diyaarinay buu rabbi leeyahay subxaana watacaala hadduu tooba la'aan qofku ku dhintahay cadaab wax xanuujiyo ayuu rabbi subxaana watacaala qi- qiyaamo u diyaariye weya laakiin hadduu mu'min ahaa oo cisyaan iyo kabaa'ir ou la yimid macaasi ou dembiga uu ku galo maaragtay naarta uu ku galaahi laguma waariyo maadaama uu mu'min yahay waa laga soo saaraa biiimaanihi baa ilahay uga soo saaraa shafaacada ambiyada ee shafeecada saalixiinta shafeecan cafwiga ilaahay subxaana wa tacaala buu ku soo baxaa madhabka ahlu sunnahuna waa sidaas weeyaan hadduu kaafir yahay oo shirka uu ku dhintana waxuu noq- wuxuu noqonayaa mukhallad fi naar uu noqonaya waa lagu waarinayaa weliga cadaabkaasuu ku jiraya weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tariduu nisaaa karha yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiiye laa yaxilu lakum xalaal idiin ma aha oo wax idiin bannaan ma aha an tariduu inaad dhaxashaan annisaaa haweenkii karhan xaala kownihinna kaarihaatin ayagoo arrintaas karahsanayo necab yani bilkhasab xoog inaad ku dhaxashaan malihidin baa le xalaalna idin ma aha aayaddan wuxuu ilaahay ku nahyinayaa oo ku reebayaa ficil ay jaahiligii samayn jireen haweenka ayay dulmin jireen dadkii mushrikiintii kufaarta jaahiliga ahayd way dhibi jireen waxa weeye dadka lala hadlayana waa awliyadoodii dadkii madaxda dumarka u ahaa weeyaan oo marka yani maaragtay yani waalidkood maaha dadka awliyada ahaa unbaa loo jeeda saasay samayn jireen waxay culimmadu leeyihiin yani sida ibn abi xaakim oo warinaayo cali bni cabaasin oo maaragtay wakadalik imaamu bukhaari oo warinaayo abu daauud iyo nasaa-i ibnu mardooye kulle ay warinayaan cabdullahi bni cabaasna ay ka warinayaan wuxuu oran jiray cabdullahi bni cabaas markuu aayaddan fasirayo kaanuu idaa maata arajulu jaahiligii waxay ahaayeen ninku hadduu dhinto kaana wliyaauhu aa kaana wliyaauhu axaqa bimra'atihi yacni ninka markuu dhinto xaaskiisii ou ka dhintay dadkii ayada dhax- ayada ahalkeedii ahaa waxa uga xaqnimo badnaa ninkan ay ka dhimatay dadkeeda uga xaqnimo badnaa awliyadiisii baa ku ku xaq badnaa haweentaa weeyaan markaasuu dhihi jiray cabdullahi bin cabbaas in shaaa tazawaja ninkan dadkii qaraabadiisa ahaa ayaa naagtan ku xaqnimo badnaa waqtigii jaahiliga kaga xaqnimo badnaa dadkii kaleeto iyada ay ka dhalatay kanaa kaga mudnaan badnaa marka hadduu doono in shaaa tazawajaha ninkaan naagta ninka la dhashay maydka la dhashay ama qaraabada la-ah hadduu doono uu guursan wain shaauu yani zawajuuha hadday doonaanna ninkay rabaana u guurinayaan ayagaa maamulka iskale wain shaauu lam yusawijuuha hadday doonaanna maba guursanayaan markaasuu leeyahy fahuwa axaqu biha min ahliha ahalkeeda isagaa kaga mudnaan badnaa jaahiligii sidaasuu ahaa markaasaa fanazalat hadihi laaya yani haweenkiiba waxay ka dhigan jireen sida xoolaha loo dhaxloo kaleeto waad u leedahay in xoolihii oo kale bay ka dhiganayan qof la dhaxlayay ka dhigi jireen ayada lafteeda in la leeyahay oo kaleeto marka taa malihidiin baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiiyey laa yaxilu lakum xalaal idiin ma aha an taritu nisaaa haweenka inaad dhaxashaan karhan yani ayagoo kahanayo shayga necab oo diidan inaad xoog ku dhaxashaan sida xoolaha loo dhaxaloo kale inaad u dhaxashaan malihidiin xalaalna idiinma aha weeyaan marka karhanna waa la akriyaa kurhanna waa la akriyaa wey laba qira oo jirto weeyaan yani maaragtay karhan waxaa akriyo yani xamze iyo kisaa-i ayaa waxay akrinayaan kurhanay akrinayaan yani kaafka la godo culamada inta soo hartana karhanay akriyan kaafka la kordhay may akriyan laakiin labada luqabo laba luqo isku macno ah weeyaan marka khasab inaad ku dhaxashaan malihidiin ayuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala walidalika ibn jariir atabari isaga lafdigiisa oo maaragtay oo markuu warinayo wuxuu dhihi jiray fain kaanat jamiilatan fain kaanat jamiilatan tazawajaha وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها يعني هذي ناس ولكن كتنتي naag qurxan ay tahayna isagaa guursanaya ama adeerku u yahay ama maarata qaraabada la ahaa ninkii ka dhintay gabadha hadday qurxan tahay wuu guursan hadday foolxun tahayna halkaasu ku haynaya guurna uma ogola ilaa ay ka dhimato si markaas dhaxalkeedii iyada u qaato oo u dhaxlo ayuu samayn jiray weya marka taasuu rabbi subxaana watacaala ka reebay wey aayaddaas marka waxay la hadashay awliyadii ninka yani maaragtay naagtan ka dhintay awliyadiisii baa laga hadlay oo maaragtay hadalka loo jeedinaya weya walaa tacduluuhuna litadhabuu bibacdi ma aataytumuuhuna ila an ya'tiina bifaaxishatin mubayina walaa tacduluuhuna ha meermeerinina buu ilaahay leeyahay subxaana watacaala litadhabuu yani cadliga asal ahaan waxaa la yidhahdaa alxabs wlmanc wtadyiiqu intaba waa lagu tilmaama yani cadliga saasay dhahay qofkood xabisto ood xaqiisii ka manciso ama aad ciriiri geliso xaqii o dhan yani suu ku qaadan laha waad dhibaysa dhib baa ugeysanaysa marka walaa tacduluuhuna ha ka mancinina oo ha u diidinina ha meermeerinina haweenkii litadhabuu maxaad u meermeerinaysaa litadhabuu inaad la tagtaan ood qaadataan bibacdi ma shay qaarkii aataytumuuhunna haweenkii aad siiseen wixii aad siiseen qaar ka mid a inaad qaadataan darteed ha u meermeerinina buu ilaahay leeyahay subxaana watacaala yani waxaad siiseen waa maxay waa sadaaqii ama xoolihii uu siiyey oo ku mehersaday ku guursaday gabadhan ayuu rabaa inuu ka ceshto gabadh xaaskii buu nacay yani maaragtay ma doonayo inuu inuu furo buu rabaa ama ka tago maqsadkiisu waxa wey xoolaha inuu kasoo ceshto xoolaha inay usoo celiso sidaa darteed bu wuxuu ku samaynayaa waa dhibaya dhib buu ugeysanaya tadyiiq buu ku samaynaya mucaamalo xunub kula dhaqmaya ilaa ay marka dambe la noolaanshihiisa intay kahato ay tidaahdo warniyaho iska kaydaa markaa kabacdi fur ay tidaahdo oo yidhaahdo waaya aan ku fure xoolihii aan kusiiye iisoo celi ama qaar iisoo celi ama maarata ayagoona iisoo wada celi inuu yidhaahdo darteed ayuu arintaa u samaynaya mudaayaada u samaynaya taas ayaa marka ilaahay subxaana watacaala uu ka reebayaa aswaajtii wey marka dadka hadda lala hadlaya nimankii wey nimankii haweenkii qabay wey waxaa lala hadlaya hadda walaa tacduluuhunna haween haweenkii ha meermeerinina oo xaqoodii ha u diidinina hana dhibinina wey litadhabuu inaad la tagtaan darteed bibacdi maa shay qaarkii aataytumuuhuna aada siiseen wixii idinka aada siiseen oo maharkeedii a inaad la tagtaan darteed ha u dhibinina riwaayada caliy bn abi alxa can ibni cabbaasin markuu warinayo wuxuu dhihi jiray cabdullahi bn cabbaas ina alaayata ana alaayata fi rajuli yani nazalat fi rajuli yakunu lahu mraatun wa huwa kaarihun yakunu lahu mra'atun wa huwa kaarihun lisuxbatiha walahaa mahrun calayhi fayaduruhaa litaftadiya bihi yani naagtaanbu wuxuu nacay inuu la noolaado buu nacay markaasuu dhib u geysanaya meherkay ku leedahay inay u cafiso ama u dayso ama maarata qaar ay u cafiso darteed buu u samaynaya weyaan marka arrinta aayaddaas aswaajtii ayaa loo jeedaa waxa lala hadlaya waa kuwaas weeyaan ila an yatiina bifaaxishatin mubayina ila an yatiina haweenkii inay la yimaadaan maahe bifaaxishatin xaalad foolxun inay la yimaadaan mooye oo mubayinatin weliba cad oo aad u muqfuxshigeeda iyo foolxumadeedu ay aad u caddahay inay la yimaadaan mooye si kaleeto xoolaheeda ha ku qaadanina ila an yatiina bifaaxishatin mubayin alfaaxishatu hadda maxaa loo jeedaa laba macno mufasiriinta ay ku fasiraan macnaha koowaad azina baa lagu fasiraa inay zinaystaan mooye oo hadday hawaantii zina la timaado xaq waxaa u leedahay intaad tadyiiq ku samaysid inaad xaqaadi meherkaadi u diidid oo markaa iska furto ama meherkeedii qaar aad ka ceshato baad xaq ku leedahay saasay leeyihiin macnahaasna waxaa ku fasiray cabdullahi bn mascuud iyo cabdullahi bn cabbaas saciid ibnu musayib saciid ibnu jubayr mujaahid rag badan oo salafka mufasiriintiisa ka mid ah ayaa macnahaas ku fasiraya weyaan waxay leeyihiin maalan idaa zanat ilmar'atu falaka an tastarjica minha sadaaqu falaka an tastarjica minha asadaaqa allatii actaytahaa وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها يعني waxay leeyihiin haddii haweenta ay zinaysato oo zinadeeda ay waadix tahay oo shay cad ay tahay waxaad leedahay inaad meherkaadii aad siisay aada wax ka soo ceshato inaad dhibto ood maaragtay ciriiri geliso ilaa aad khulci ay samayso xoolahaadii ay kaaga tanaasujo ayaad leedahay bay leeyihiin marka macnahaas wuxuu la mid yahay aayaddii maaragtay fii suurati albaqara ku jirtay oo ahayd walaa yaxilu lakum an ta'khuduu mima aataytumuuhuna shay-an ilaa an yakhaafa an laa yuqiima xuduud allah fain khiftum mar haddii xuduuda ilaahay aysan oogaynin mooye haddaysan oogeyn mooye xoolahood inaad qaadataan idinma banaana baa layidhi fain khiftum an laa yuqiima xuduud allahi falaa junaaxa calayhima fima iftadat bihi haddaysan xadka ilaahay oogeynin xuduuda ilaahay mid ilaalinaysa aynan ahayn wax dembiya idinka saaran ma jiro waxa isku furato marka waad ka qaadi kartaa khuluc ahaana la yidhaahdaa wixii aan ku siiye ii soo celi waan ku furayahay markaa sidaa loo furo macnahaas yacni culammada way ku fasiraan waxaa kaloo macnaha labaada lagu fasiraay waxa weeyaan faaxishada ilaahay uu yidhi ilaa an ya'tiina bifaaxishatin mubayina waxaa loo jeedaa bay leeyihiin wa annushuuzu waalcisyaan haweenta inay naashiza noqoto oo ninka amarkiisa ay diido ay ku caasido ayaa la yidhaahdaa riwaayada marka cabdullahi bni cabbaas ayaa maaragtay kamida uu ku fasirayo cikrimo iyo daxaaka ku fasirayo weeyaan macnahaasna waa lagu fasira ilaa an yaatiina inay la yimaadaan mooye bifaaxishatin faaxishadii oo cisyaankii caasinimadii ninkeeda ay amarkiisa ku caasiso ee naashiza noqoto faaxishada oo mubayinatin mid cad ah markeed inay la timaada mooye laakiin ibnu jaliil abri imaam almufasiriin raximah llah isagu wuxuu leeyahay aayaddu waa caam labada shay waa kulmin kartaa buu leeyahy labadaba waa lagu fasiri karaa buu leeyahy waxa weeyaan yani labada shayba ama zinadii ka cabir ama nushuuskii iyo maaragtay cisyaankii ku fasir xataa waxaa soo geli karta u leeyahy badaa'at lisaan markay tahay haweenta hareen haween maarata carab dheer oo ninka iska caydo oo maarata cirdigiisa caydo oo waalidkiisa wax ka sheegtay iyo wax lamid a qof iska caysanaysaoo kale hadday tahay ahlkiisa dhibayso badaa la yidhahdaa ay leedahay a afxumo badan tahay taasna waa soo gelaysaa bu faaxishada ayay soo gelaysaa weyaan marka yacni faaxishadaas in laiska caam yeelo ayaa wanaagsan sidaas ayuu maaragtay ibnu jariir atabari ou leeyahay macnahaas ibnu jariir oo ku fasirayna in la caam yeelona faaxishada iyo badaa'ada labadaba in lagu fasiro zinadii iyo tanba in lagu fasiro ibnu katiir isagana wuxuu leeyahay waa hadal wanaagsan buu odhanaya hadalkaas ibnu jariir ariiqa oo maray waa macno tafsiiroo fiican weeyaan marka allah sidaasuu leeyahay walaa tacduluuhuna litadhabuu bibacdi ma aataytumuuhuna ila an ya'tiina bifaaxishatin mubayina goormaa haweentan meherkeedii isfura la dhihi karaa iyo xoolahan kusii ii soo celi la dhihi karaa markay labadaa shay midkood un la timaado cisyaan oo maaragtay oo nushuuso ah naashisnimo ah ama inay la timaado zine ay la timaado waxaan intaa ahayn in lagu dhibo lama ogolo in xoolaheedana looga qaato lama ogolo weyaan wacaashiruuhuna bilmacruuf haddayna faaxisho la imaanin yani maaragtay oo xumaan aysan la imaanin allah wuxuu leey wacaashiruuhunna haweenkii la noolaada bilmacruufi si sharciga lagu yaqaano kula noolaada buu ilaahay leeyahay subxana wa tacaala yani mucaamala ayiba mucaamalo wanaagsan oo aad iyo aad u qiimo badan kula noolaada sidii nabiyullaahi maxamedba xaasaskiisa oo kula noolaan jiray salawaatu llahi wasalaamu calayh yani nabiga calayhi salaatu wasalaam haweenkiisa xusnulcishra yani mucaamalo fiican oo kula noolaan jiray nolol wanaagsan oo kula noolaan jiray waad ogtihiin caaisha radi allahu canha xadiidka ay abu daawuud oo warinayo yani heer waxay markay nabiga akhlaaqdiisa ka sheekaynayso xataa marmarka qaarkood inuu la ciyaari jiray oo la kaftami jiray oo la tartami jiray sheegaysaa waxay dhihi jirtay riwaayada abu daawuud oo fi sunanihi xadiidka uu ku warinayo saabaqanii rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam fasabaqtuhu waxay leedahay wadalika qabla an axmila laxm nabigaa ila tartamay bay tiri waa xaaskiisii wey waan ka dheereeyey tiri anaa anaa nabiga orodka ka badshay tiri sababto waagaas hilib ima fuulino gabar caasaabaan ahaa bay tiri uma saabaqanii mar dambe ayuu maaragtay ila tartamay bacdama xamaltu laxma fasabaqanii markaa xoogaa cuslaaday hilib aan yeesho ila tartamay waa iga dheereeyey markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi haadihi bitilka buu dhahay tan maanta aan kaa raayay waa tii waaga a iga adkaas iga raysay oo kaleeto marka sidaas oo kale baa la rabaa mucaamaladaas in mucaamala ayiba qofka uu kula noolaado bal nebigu waxaa arki jirteen haweentiisa yani wuxuu raadin jiray xataa weelka markay caanaha cabto ama weelka ay cuntada ku cabto caanaha meeshaay ka cabto wuu dhihi jiray markay cabto intay isii yidhaahdo dee meeshay afka ka saartay iyadii ay ka cabtay ayuu afkiisa ku aadin jira oo ka cabi jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh tawadud yani haweenka uu jeclay isjeclaysiinayo na saasuu u yeeli jiray salawaatu ullahi wasalaamu mucaamalo ayiba wey sidaas darteed buu nabigeena dhihi jiray khayrukum khayrukum liahli waana khayrukum yani liahli dadka idinkugu khayrka badan oo idinkugu wanaaga badan waa ninka xaaskiisa u fiican weeyaan oo dabciga wanaagsan kula dhaqmo anigana xaasaskaygaana ugu khayr badan buu leeyahy khayrukum liahli baan ahay saasuu rasuulku dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam marka in nebiga lagu daydo mucaamalo wanaagsan oo maaragtay xusn cushra dumarka lagula nooda lagula noolaada baa la doonaya weeyaan fain karibtumuuhunna facasa an takrahuu shaya wayajcal allahu fiihi khayran kaiira fain karibtumuuhunna haweenkii haddii aad nacdaan oo adiga suxbadeedii iyo la noolaanshaheedii baaba iska karaahsatay wax faaxisho ay la timid lama arko xumaan ay samaysay ma jiro adaa nacaynaad la noolaatay baa diiday haddaad nacdaan allah wuxuu leeyahay facasaa waxaa la arkaa an takrahuu shay-an wax inaad nacdaan shay min alashyaa inaad haweentii ku nacdaan wayajcal allahu ilaahayna ou yeelo fiihi yani maaragtay shaygaas aada nacdeen khayran khayr ou yeelo khayrkao kaiiran fara badan khuluqda aad ku nacdeen iyo dabeecadaasi inuu khayr fara badan ilahay kuu yeelaa la arkaa marka ha nicnina wey ha iska nicin waa nacay keliya haweentan waa nacay ha oranin bilaa sabab inaad iskaga nacdo baa laguu diiday maxaa yeele haddaad bilaa sabab uga tagto oo iyadoo naashisa la imaanin iyadoo aanan fuxshi la imaanin baad iska nacday taas allah wuxuu leeya waxaa la arkaa inaad shay yani markaad nacdaan shaygaas aad nacdeen inuu ilaahay khayr badan kuu yeelo dhexdiisaa la arkaa khayr fara badan inuu ilaahay kuu yeelo cabdullahi ibni cabbaas oo kale markuu fasirayo wuxuu leeyahay huwa an yactifa calayha inuu u dulqaato u naxariisto weeyaan buu leeyahay markuu u sabro oo yani maaragtay haweentii ou iskaga dulqaato fayurza fayurzaqa min minha waladun watakun wayakunu fi dalika alwaladi khayrun kaiiru inuu ilaahay waladka irzaaqo awlaad ilaahay ka siiyo ilmahaas ilaahay uu ka siiyana ilmo khayr badan ay noqdaan ayaa la arkaa buu leeyahay sidaas darteed ayuu nabigeena fi saxiixi muslim wuxuu ku warinaya inuu rasuulku yidhi can abi hurayra radi allahu canhu wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam laa yafrak muminun muminatan yani mumin nin mumina haween mu'minada yuusan u caroonin uusan ku xanaaqin uusan ku xanaaqin maxaa yeelay in sakita minha khuluqan radiya biha aakhar yan radiya minha aakhar hadduu dabeecad ku noco dabeecad kale oo kaga raadi noqda buu qofku leeyahay laanna qofka khayr kama marno qofka muslimka khayr kama marno qofka hadday dhinac ku xun tahay haweentu dhinacyo badan ay ku wanaagsan tahay baa jiro dhinacyo fiican ay ku wanaagsan tahay jiro marka dhinacii xumaa keliya ha qallibine jawaanibta ay khayrka ku leedahayna fiiri khayrka dhinacay ku leedahayna eeg baa loo jeedaa weeyaan marka fa in karitumuuhunna haddaad karahsataan oo haweenkii nacdaan facasaa waxaa la arkaa an takrahu shay-an shay inaad nacdaan oo wayajcal allahu fiihi shayga dhexdiisa ilaahay ou yeelo khayran kaiiran khayr fara badan oo ku yeelo markaa u dulqaadato od u sabirto wanaag fara badan inuu ilahay dhexdeeda yeelo ayaa la arkaa weyan wain aradtum istibdaala zawji makaana zawjin waaataytum ixdaahuna qintaara falaa takhuduu minhu shaya ata'khuduunahu buhtaana waitman mubiina wain aradtum haddii aada doontaan raggii muslimiinta ahaayo istibdaala zawjin haween soo bedel qaadashadeed aada soo bedel qaadataan makaana zawjin haween kale booskeed inaad ku bedel qaadataan haddii aada doontaan yacni haweentaadii baad furtay mid kalaad rabtaa inaad guursato haddii sidaas aada doontaan oo wa aataytum aada siiseen ixdaahunna haweenkaas middood qintaaran xoolo fara badan aada siiseen alqintaaru almaalu lkaiiru baa la yidhaahda maal fara badan aada siiseenoo mahar ahaan aada u siiseen weeyaan falaa takhuduu falaa ta'khuduu ha qaadanina minhu qintaarkaas oo maharka ahe xoolaha faraha badan xaggooda shay-an waxba ha ka qaadanina waxna ha ka qaadanina yani haweentaan waan furay sidaas darteed xoolahaygi waa inaan maarata xoolihii badnaayos waa inaa kii soo celisaa ama aan ka qaata ha oranina weeyaan u daaya waa siiseen weeyaan markaasuu rabbi leeyahay ata'khuduunahu ma qaadanaysaan oo markaad xoolaha ka qaadanaysaan meherkooda aad ka ceshanaysaan buhtaanan ay baailan baail miyaad qaadanaysaan albuhtaanu hadda waxaa loo jeeda waa albaail wa isman dembi miyaad qaadanaysaan dembiga oo mubiinan dembinimadiisu ay cad tahay yani dembi oo dembinimadiisa bayin oo aada u muuqdo miyaad qaadanaysaan istifaamka marka waxaa la yidhahdaa waa alinkaari watawbiiqa la yidhahda waa canaan ugu inkirayo ha qaadanina baa loo jeedaa wey ha qaadanina wey haweentaas xoolahaas aada siiseen marna ha ka qaadanina aayaddaas marka ibnu kaiir oo kale markuu fasirayo wuxuu leeyahay yani wa fi hadihi alaaya dalaalatu cala jawaazi isdaaqi bilmaal aljaziil waxay aayadan daliil u tahay inay bannaan tahay meherka in la barin karo xoolo badan laga dhigi karo xoolo badan in haweenta meher looga dhigi karo ayay tusinaysaa buu leeyahy laakiin waktigii cumar bn khataab radi allahu canhu ayuu maaragtay yani wuxuu reebay meherka tirada badan in dadka dumarka la siiyo ayuu reebay wamaca dalika waa ka noqday baa la yidhahda cumar bn khataab sida abu yacla oo warinayo can masruuq ibn ajdac oo ka warinayo wuxuu leeyahy cumar ibn khataab baa mimbarka fuulay markaasuu mimbarkii nebiga markuu fuulay uu dadkii la hadlo wuxuu ku yidhi yani maa iktaarukum fii suduqi nisaai dadkii buu la hadlay ayuha annaas maa iktaarukum fii suduqi nnaasi buu dhaha haweenka meherkooda badinta aada badinaysaan waa maxay buu yidhi waqad kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam waasxaabuhu wainama asaduqaatu fii ma baynahum arbaca miati dirhamin famaa duuna dalika wuxuu ahaa buu leeyahay meherka waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam afar boqol oo dirham iyo wixii kasii hooseeya u ahaan jiray buu yidhi markaasuu soo wada wuxuu yidhi maanta ka bacdi yaanan arkin qof ka badiyo meherka iyo nikaaxa afar boqol oo dirham ka badan qof gabar ku meherin kara yaanan arkin buu yidhi mar dambe yaana maqlin markii oo mimbarka ka soo degay ayuu wuxuu leeyahay masruuq factaradhu factaradathu imra'atu min qurayshin haween oo quraysh ka mida ayaa ka hor timid buu leeyahay markaasay ku tiri ya amiira almu'miniin nahayta annaasa an yaziiduu an yaziiduu nisaaa fii sadaaqihina ala arbaati cala arbacamiati dirhamin waxaad reebtay inay haweenka ay ka kordhiyaan afar boqol oo dirham meherkoodii ayaad nahayisay ood reebtay miyaa buu marka ay ku tiri markaasuu yidhi ha markaasay tihi miyaadan maqal ilahay wuxuu qur-aanka kusoo dejiyey ama samicta maa anzala allahu fi qur'aan wuxuu ilahay qur-aanka kusoo dejiyey maadan maqlin miya markaasuu wuxuu ku yidhi wa ayu aaya aayadee ka hadlaysa buu yidhi markaasay tihi ama samicta allaha yaquulu waataytum ixdaahuna qintaara ilahay oo leh miyaadan maqal waataytum ixdaahuna qintaara xoolo fara badan aad siiseen taa miyaanad maqlay markaasuu cumar wuxuu yidhi buu leeyahay allahuma afra ilahay asaluka kufraan asaluka alkufraan dembi daafan ilahay ku weydiisanaya markaasuu yihi kullu naasi afqahu min cumar qof kastaaba cumar waa ka waa ka faqiisanta diinta waa ka fahmi ogta saa isxaqiraya naftiisu xaqiraya radi allahu canhu markaasuu farakiba mimbar mimbarkiibuu dib u fuulay hadalkii uu yidhi buu ka laabtay o yidhi waxaan idinka reebay maharka dumarka inaad afar boqoloo dirham ka badisaan haddaba qof alle qofku wuxuu doonou siin karaa haweenka meher ahaan uga dhigi karaa buu leeyahay riwaayada abu yacla wuxuu leeyahay waadunahu qaala faman taabat nafsuhu falyafcal qofka naftiisa ay u qiib noqoto inuu xoolo badan bixiyo hadhiiba buu leeyahay marka ibnu kaiir markuu ka hadlayo yani sanadkaas abu yacla wuxuu leeyahay waisnaaduhu jayidun qawiyun buu leeyahay sanadka oo riwaayadaas waa qawi buu leeyahay xoog bay leedahay ayuu oranaya marka haweenka in yani loo badin karo meherka ayuu tusinaya weyaan aayaddaas laga qaadanaya iyo haddii meherkoodii wax laga cishtaahi inay buhtaan iyo baatil iyo dembi aad u weyn ay tahay ayay tusinaysaa weyaan wa kayfa ta'khuduunahu seebaad u qaadanaysaan seebaad u qaadanaysaan meherkii ood haweenka uga ceshanaysaan waqad afdaa walxaalu qad afdaa ayada ou gaaray bacdukum qaarkiin ilaa bacdin qaarka kale ou gaaray macnaha waxaa loo jeedaa yani raggii bacdukum qaarkiin oo raggii ah ilaa bacdin qaarka kale dumarkii uu gaaray iyadoo uu arintaas ay qaarkiin ay istaabteen oo isgaareen seebay idinkugu banaan tahay inaad xoolihii dumarka ka qaadataan walidalika cabdullaahi bni cabbaas الإفضاء وحو ديه جري الجماع بالوجينا وقد أفضى بعضكم إلى بعض أي جامع بعضكم على بعض ويا قاركين قارك كر أو جماعيو نمي حاسس اسكت لي آتيين سلاسة لوجينا ويا مركع عبد الله بن عباس مجاهد يسودي باقو فسرين لأن أصل اللغة وحيدهان يعني الإفضاء المخالطة بيدها شيء لو اسكت داري واحد لو اسكت داري أي الله استعمال مخالطة لو اسكت دركا ثاني هذا marka waxay yidhaahdaan ashay lmukhtalit bay fada dhahaan shayga isku dhex darsan ayay fada yidhaahdaan weeyaan culamada qaar ifbaaga waxay kale ku fasiraan idaa kaana idaa kaana fii lixaafin waaxidin ninkii xaaskiisa hadday hal go isla huwadaan waxaa la yidhahda alifdaa baa la yidhahda go kaliya isla huwadaan jaamaca oo lam yujaamic ama jimaac ha dhaco oo ha kulmaan ama yaynan kulmin mar hadday go wada hal go ay u kulmiyey waxaa la yidhaha oo jirkooda isgaaray ifdaa bay ku magacaabayaan laakiin macnaha hore cabdullahi bn cabaas uu ku fasiray ayaa daahiraho aada u muuqda weeyaan marka waqad afdaa bacdukum qaarkiin ou gaaray ilaa bacdin qaarka kale ou gaaray oo jimaacay baa loo jeedaa oo u tegey maxaa yeelay waa shayga adiga aad ku banaysatay meherkani gabadha farjigeeda waxaa ku banaysatay waa meherkaas weeyaan sida masalan yani maaragtay kusugan saxiixeynka ku sugan xadiidkii mutalaacimeenka ninkii naagtiisa lacaanka samaynayey lacaanka samaynayay markuu nebiga ka hadlayey lacaankii markuu dhammaaday oo labadoodii la kala diray ayuu maaragtay nebigu ku yidhi allahu yaclamu ana axadakumaa kaadibun labadoodii way wada dhaarteen mid walba midka kale maaragtay waa islacnadeen markaasuu yidhi midkiin inuu been sheegayo buu ilaahay og yahaye fahal minkumaa fahal minkumaa taa'ibun qof soo noqdaa tooba keena ma idinku jiraa marka ninkii baa wuxuu weydiiye ya rasuul allahi maali buu yidhi gabadhaan xoolaan ku leeyahay xoolahayga iga maaragtay iiga soo celi wuxuu ujeedaa meherkii aan bixiyey baa ujeedaa markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi laa maala laka xoolo aad ku leedahay lama arka buu yidhi in kunta sadaqta haddaad run sheegto waxa aad maaragtay aad adiga hadalkaad ku dhaaratay aad ku run sheegtana fa huwa bima istaxlalta min farjiha waa wixii aad farjigeeda ku banaysatay wy nikaaxi wey wain wain kadabta kadabta calayha haddaad been sheegtayna gabadhii baad ku been abuuratay fa huwa abcadu laka minha aad buuna kaaga fogeeya xoole inay kuusoo noqdaan maadaama aad ku been abuuratay marka yani meherkani waa xoolihii haweentaan qofka uu maaragtay farjigeeda ku banaystay sidaa darteed inuu qofku soo cesto marna looma ogolo weeyaan waakhadna minkum miihaaqan haliida waakhadna ay qaadeen minkum dumarkii minkum xaggiina ragga ay ka qaadeen miihaaqan ballan oo haliidan adagna ay xaggiina ka qaadeen marka almiihaaq alhaliid waxaa loo jeedaa ay cahdan muwafaqan muakada cahdi adag baa loo jeedaa culamadu waxay ku fasiraan sida cabdullahi bn cabaas oo kale caqdu nikaax cabdullahi bn cabaas iyo mujaahid iyo saciid ibnu jubayr nikaaxii caqdigiisii bay ku fasirayaan culamada qaar kamida waxay leeyihiin sida maaragtay waxay leeyihiin waa cikrimo oo kaleeto iyo waxa lamidka ah waxay leeyihiin waa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan gabadhaa inaad wanaag kula noolaato ood maaragtay haddaadan la noolaan karin si sharafle aad ku kala tagtaan arrimahaasoo dhan baa loo jeedaa bay leeyihin marka culamada marka waxay leeyihiin yani sida masalan imaam fii saxiixi muslim uu ku warinaayo imaam muslim fii saxiixii uu ku warinayo can jaabirin nabiga calayhi salaatu wasalaam xajat lwadaac khudbadii uu jeediyey ayaa waxaa ka mid ahayd uu ohan jiray istawsi binisaai khayra haweenka khayr u dardaarma khayr u dardaarma fainakum akhadtumuuhuna biamaanati illaahi amaanada ilaahay ayaad ku qaadateen amaanada ilahay baad ku qaadateen wey wastaxlaltum furuujahuna bikalimati illah furuujtoodana waxaad ku xalaashateen kelimadii ilahay baad ku xalaashateen weeyaan marka arrimahaasoo idil ayaa loo jeedaa ama soxbadii ha la yidhaahdo oo maaragtay saaxiibtinimadii uu qofku la noolaaday xaaskiis uu la noolaa allaha ka dhigo marka idinkoo noloshaas a islam soo marteenoo cuhuud la galay haweentii cahdi iyo miisaaq adag yacni maaragtay yani dhexdiina u ahaaday inaad meherkii ka ceshataan wax dhici kara maaha see baa u qaadan kartaan w mar marna idiima banaano walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaai ila ma qad salaf walaa tankixuu ha guursanina maa allatii ama allaatii haweenkii ha guursanina nakaxa aabaa'ukum aabbayaashiin ay guursadeen ha guursanina buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala haweenkii aabbayaashiin ay guursadeen هجورسنين أو من النساء دمر كمدة إلا ما قد سلف وحي فرمري مويه وحي التقي والدين عفنا يا ويا الله يدين عفنا وحي إسلام كهر أها والدين عفنا ويا مركا حوين أي يعني ما رتين آبياشين وحي جورسدين يعني مرنا هجورسنين بالله هذا النكاح ماشان إلهي أمر ولا تنكحوا علماء الله ما عنا بقول كشيء نكاح إن لو جيده عقد النكاح فقط بلا جماع عقدي إن لسميه oo labadan kulan oo sanbixin jimaac oo sanbixin waxa kala nikaah lagu itlaaqa jimaac laftiisan waa leeyahay quraanka waa ku ogtiin yaani in ayadoo aan labadan qof istaabanin nikaah waa lagu magacaabaa fi suurati al-ahzab ilaahi wuxuu leeyahay ya ayuha alladina aamanu idha nakahtum al-mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna haweenka haddaad guursataan hadda cabdi nikaaxa loo jeeda min qabli an tamassuhunna يعني آيات تاسع إشارتي ونكاح إن لو جيدا بمعنى العقد وإن نقوم كرتا إن لو جيدا بمعنى الجماع نوى لو جيدا الجماع لفتي سنة والقوف السراية في سورة البقرة كسامرني فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحها سبحان جيدا حتى نارت هذه الطلقة سبحان الله منك إن يكون نقطة حلال ومعها إلى أي منك لقوسته حتى تنكح زوجا غيره نكاح حسن إن لو جيده بمعنى الجماع لو جيده وحسسنا يعني ما عرفت وعدينا يو حديث في رفاعة القربي أي تسنا يو يعني مركي هوانتي كنت تري إن نينكي يقول نقلان ربا يعني هبل بار مركي تري أيو حكيري لا بني حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يعني إلى أن دمسان أركتان ninkan dambe kii hore xalaalku ma noqonayo marka nikaaxa labada macnaba bimacna aljimaaci cabdu nikaax labadaba waa la yidhaahdaa aayadda marka labadaba way ku dhacaysaa macnaha waxa waaye aabbaha haweenta ou nikaaxiyey yousanba jimaacin hadduu doone xaaraanaysaa noqonaysa ama ha jimaaca ma yuusan jimaacin marba haddii caqdi aabbaha uu ku dhacay inaad guursato waa waa ka xaaraam adigana inaad haweentaa guursato waa xaaraam weeyaan marka walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum aabayaashiin haweenka ay guursadeen yacni marna idinka hanikaaxi hanikaxsanina saasuu rabbi subxaana watacaala leeyahay لأن ابن جرير الطبري في تفسيره وحكورنا علي بن عباس وحوليه كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله يعني جاهلي جدتك وحي أهايين قورك حقيسة وحو ربي حرمي حرمي جرير إلا امرأة الأبي والجمع بين الأختين labadaas baysan samayn jirin inta kale way way fulin jireen laakiin aabbaha xaaskiisa way guursan jireen hadduu ka dhinto ama uu furo ama ay kala tagaan waa guursan jireen sidoo kaleeto labada gabdhoodoo walaalaha ah way kulmin jireenoo amarka ilaahay taasi ku khilaafi jireen wixii ilaahay xarrimay taas ay ku khilaafi jireen markaasaa ilaah allah aayaddaa soo dejiye uu leeyahay walaa tankixu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaa'i iyo aayadan dambe oo xurrimad aan ku arki doono wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salafa uu ilaahay dhihi doono subxaana watacaala marka walaa tankixuu ha guursanina maa nakaxa wixii ay guursadeen maa haweenkii nakaxa ay guursadeen aabaa'ukum aabayaashiina oo min annisaa'i dumarkii ah ilaa maa qad salafa istinahan ilaada ku jiraa waa istinii munqatica culamada ay dhihi jireen yani laakin maa maa qad salaf wixii tegey ood la timaadeen yani fahuwa macfuun canhu waa laydin cafinaya wixii islaamka ka horreeyey laydinma haysto allah baa idin cafinaya weeyaan innahu nikaaxa ama guurka sidaas oo aabbaha xaaskiisii uu qabi jiray ama uu mehriyey aada guursataani kaana wuxuu ahaa faaxishatan xaalad fool xun wey kaana faaxishatan waa xaalad aad iyo aada u fool xun oo xun wey يعني فحشقا وكسر شقني وحل إلى هذا الفاحشة الخصلة المتناهية في القبح بل إلى هذا آد وحفوا الحلوي آد يأدفوا الحلوي فحشقا إلهي وابر يا بيبا سيد أبو فاحش يا إلهي ومقرر سبحانه وتعالى يعني ما رتح عليه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن فاسوا ربي لي فاحشة لم إلهي ومقرر سبحانه وتعالى ومقتا يعني قول كاسي وحو أها وحوي فاحشة وي ومقتن وي مثل عراضة ويان يعني إلهي بو عراضي أشد يعني المقت حامل هذا وأشد أشد الغضب ayaa la carada teeda badan ayaa maaragtay maktiga loo jeedaa walidaalika carabta waxay ku magacaabaan nikaaxa noocaas oo kale ah nikaaxulmakti bay dhahaan nikaaxulmakti ayaa la yidhahdaa qofka nikaaxa sameeyana maqiis baa loo yaqaanaa mid ilaahay u carooday dadkuna u caroodeen ayaa loo yaqaanaa weeyaan wasaaa wuuna xumaaday nikaaxaas oo aabbayaasha xaasasko xaasaskoodii la guursadaa sabiilan wadda ahaan oo u xumaaday saa'adani waxa weeye yani waa tii yani waxaa la yidhahdaa jaariyatu majra bisa bisa oo kale la mid tahay baa la yidhahdaa oo min afcaali dami ah xagga damiga iyo camalkaba oo kula mid weeyaan marka maqsuuskeedu waa go-an yahay yani wasaaa waxaa xumaaday sabiilan wadda ahaan waxaa u xumaaday almaqsuusu bidami sabiilu dalika nikaaxi wey wadadaas oo la maro oo aabbayaashii xaasaskoodii haweenkoodii la guursadaa ayaa wada wadada u xumaatay weeyaan taasoo kale wey walidalika imaam imaam axmed wuxuu warinaya can ilbaraa bni caazibin radi allahu canhu baraa ibni caazib baa wuxuu leeyahay mara bi cammi alxaaris bni camrin wamacahu liwaaun qad caqadahu lahu nabiyu sala allahu alayh ali wasalam adeerkay ayaa isoo maray buu yidhi baraa ibni caazib yani xaaris bni camrin oo calan sito uu nabigu u dhiibay calayhi salaatu wasalaam ayaa isoo maray markaasaa waxaan ku idhi e cammi ayna bacataka nabiyu sala allahu alayh ali wasalam halkeeboo nabiga kuu diray baan inuu yidhi calan oo wataa dad baa la socday jamaaca la socoto markaasaa xagee kuu diray nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi bacatanii rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ilaa rajulin tazawaja imra'ata abiihi faamaranii an adriba cunuqah wuxuu ii diray nin yani aabbihii xaaskiisii guursaday ayuu nabiga ii diray inaan qoorta ka soo jaro oon dilo ayuu nabiga iigu diray salawatullahi wasalaamu calayh marka yani arrinka waa dembi aad iyo aad iyo aad u weyn weeye waana faaxisha walidalika culammada waxay yidhahdaan qubxiga marka la yidhahdo la suuraynayo shayga foosha xun marka la suuraynayo caqliguu ku xumaan karaa yani sharciguu ku xumaan karaa caadaadka iyo dhaqanka ayuu ku xumaan karaa intabuu ku xumaada intaba shayga waa ku xumaan karaa marka aayaddaans intiiba way kulmisay bay leeyihiin culamada qaar waxay leeyihiin aayaddan saddexdaba way kulmisay markuu ilaahay leeyah inahu kaana faaxishatan waxay aayaddu ishaaraysaa alqubxu alcaqliy qubxiga caqliga ahaa baa la ishaaraya caqli ahaan shay u xun wey wafaaxisha wey wax koor xun wey wamaktan marka ilaahay yidhina qubxigii sharciga ahaabay tilmaamaysaayo caro ilaahay baa ka ratibmaysa subxaana watacaala allah kuu caroonay wasaaa sabiilan marka la yidhina waxa waxaa loo jeedaa alqubxu fi lcurfi waalcaadati ayay kulminaysaa caadada iyo curfiga dhaqanka la yaqaano shay aada ugu foolxun weeyaan marka shayga saddexdaas arrimood kulmiyo waxaa la yidhaahdaa waa shay qubxiga iyo foolxumada meel fog ka gaaray ayay culammadu ku tilmaamaan weeyaan hada wabilahi tawfiiq sal allah wasalam ala nabiyina maxamed